habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
ramadaan kariim waa fiidnimo isniin ah bisha meyna waa lix sannadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa waxaa daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah muran siyaasadeed oo ka taagan magaalada gaarisa magaaladan waa oomana buule madiina waa oomana marka waxaa la magaalada oom baan u dhammaanaynaa aadan barra ma oho waa shacabkiina soo doortay marka sheekada intaa la fadhiyaa intaa la fadhiyaa intaa neef lagu qarnaa duqoyaa meesha lagu xaraynaya lacagaa la siinayaa biyaha gaaris lagama hadlaayo jidka gaaris buule madiina lagama hadlaayo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan bisha barakaysan ee ramadaan runtii waxaa loogu diyaargaroobay ramadaanka sanadkan si ka duwan sanadkii hore magaalada waxaa ka muuqata diyaargarow ballaaran maalimihii ugu dambeeyey shacbaanka labadii maalin saddexda maalin aan dhihi karnaa dadku waxa ay sameeyeen diyaargarow aad u ballaaran oo dhan kasta ah ayagoo yacni isku diyaarinayo qaabilaadda iyo soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan waxaa kaloo intaas sii dheer in dadku miyii magaalaba ay magaalada soo wada aadeen
qodobadaasi iyo warar kale ayaynu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
warbixin ay maanta soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in bini'aadamka uu dhaawacayo dunida dabiiciga ah taasoo adduunyada u horseedi karta masiibooyin waaweyn warbixintan oo ay ka soo shaqeeyeen khubaro iyo cilmi baarayaal gaaraya afar boqol iyo konton oo laga kala keenay dunida dacaladeeda ayaa ka digay in ay hadda khatar ku jiraan hal milyan oo isugu jira dhir cayayaan iyo xayawaanaad kala jaadjaad ah kuwaas oo halis ugu jira in ay dabar go-aan muddo gaaban gudaheed haddii aanan hadda wax laga qaban warbixinta ayaa ogaatay shan qaybood oo ay aadanuhu ay u kharibayaan dunida dabiiciga ah oo ay ka mid yihiin in deegaanadii dabiiciga ah loo bedelay beero iyo magaalooyin kalluumaysiga xaddhaafka ah wasakhaynta hawada iyo biyaha iyo in la jarayo dhirtii islamarkaana xayawaanaadka laga ceyrsanayo halkii ay ku noolaayeen khubarada ayaa si looga hortago masiibooyin ugu baaqay aadanaha in ay bedelaan qaabka ay u soo saartaan waxa ay quutaan ama ay isticmaalaan sida cuntada iyo tamarta
saraakiisha falastiin ayaa sheegay in kooxaha xamaas iyo islaamig jihaad ay ogolaadeen xabad joojin ay la galaan israa'il heshiiskan oo la gaaray ayada oo gacan laga helayo dhexdhexaadinta masar ayaa bilowday afartii iyo barkii aroornimo xilliga magaalada khaza ilaa hadda xabajoojintaasi ayaa u muuqata mid dhaqan gashay gantaalo iyo duqeymo diyaaradeed oo ay iswadaarsadeen kooxaha falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'il ayaa dilay afar qof oo israa'iili ah iyo labaatan qof oo falastiiniyiin ah tan iyo jimcihii dadka laga dilay israa'il ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee ku dhinta dagaalka xuduudda ah ee kooxaha falastiiniyiinta iyo israa'il dhex mara tan iyo sannaddii laba kun iyo afar iyo toban
duuliyihii diyaarad rakaab oo axaddii shalay ku gubatay dalka ruushka waxyar kadib markii ay si deg deg ah usoo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada moscow ayaa maanta sheegay inuu rumaysan yahay in burburka diyaaradda ay sababtay biriq shilkaasi ayaa sababay dhimashada koob iyo afartan ruux oo ka mid ahaa dadkii la socday diyaaraddan oo ay lahayd shirkadda s s pilot denis evdekimof ayaa isniintii maanta u sheegay warbaahinta ruushka in diyaaraddu ay lumisay isgaarsiinta waxyar kadib markii ay biriq dhacday duuliyuhu ma uusan faahfaahin in biriqda ay si toos ah ugu dhacday diyaaradda iyo in kale guddiga baarista ruushka ayaa ku dhawaaqay in uu furay gal dembi baaris ah oo ku saabsan sababta keentay inay burburto diyaaradda oo fiidnimadii xalay si deg deg ah ugu soo laabatay garoonka shermetayevo ee magaalada moscow kadibna uu dab xoog leh qabsaday weli ma kala cadda sababta rasmiga ah ee keentay burburka diyaaraddaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isaguo isku daya inuu shiinaha ku cadaadiyo in ay dardargeliyaan wadahadallada heshiis ganacsi oo cusub waxa uu ku hanjabay in laga bilaabo jimcaha uu canshuur dheeri ah ku soo roogi doono qaar ka mid ah badeecadaha ay u soo dhoofiyaan maraykanka trump ayaa bartiisa twitterka soo dhiga in heshiiska ganacsi ee shiinaha uu yahay weli mid socda balse uu u socdo si hoose islamarkaana aanu yeeli doonin in uu sii socdo trump ayaa shaaca ka qaaday in uu sare u qaadayo canshuur dhan toban boqolkiiba oo uu saaray badeecadaha shiinaha laga soo dhoofiyo oo qiimahoodu dhan yahay laba boqol oo bilyan oo dollar islamarkaana uu gaarsiin doono shan iyo labaatan boqolkiiba waxa uu sidoo kale sheegay in canshuur cusub uu ku soo rogi doono badeecado hor leh oo lagu qiimeeyey saddex boqol iyo shan iyo labaatan bilyan oo dollar wargeeska the wall street journal ayaa axaddii shaaca ka qaaday in shiinaha ay ka fekerayaan in ay baajiyaan wadahadallo ganacsi oo qorshuhu ahaa in toddobaadkan ay ka dhacaan magaaladan washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa voice of america washington aan ku horeyna ee magaalooyinka nairobi iyo gaarisa waxaa ka dhacaya kulamo iskhilaafsan oo ay yeelanayaan siyaasiyiinta gobolka soomaalida kenya siyaasiyiinta qaar ayaa kasoo horjeeda maamulka gaarisa halka qaarna ay taageerayaan barasaabka gaarisa cali bunow qorane ayaa sheegay in dowladiisa ay faragelin ay la kulmayso maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray magaalada gaarisa siyaasiyiintan oo samaystay golo mucaarad ku ah dowlad goboleedka gaarisa county ayaa waxay sheegeen inay doonayaan inay saxaan dowlad goboleedka gaarisa county ku eedeeyeen in musuq maasuq baahsan uu hareeyey siyaasadda gobolka lagu maamulana ay tahay siyaasad qabiili ah yaasbar rashiil oo u hadlaya siyaasiyiintaasi gobolkani ka soo jeedo ayaa sheegay inay haatani ka tanaasuleen hannaankii hore ee qabiiligaha haatan ay doonayaan in ay ka fikiraan hannaan walbo dowlad midaysan loogu soo dhisi lahaa dowlad goboleedka gaarisa county is-afiga iyo midnimada iyo kulli diinta wayna fartay marka kama tegayno dadka anaga dadkaan hogaaminaa anaga keligaan maaha waxaa dagaalsan waxaan dagaalsinay waa bulshadii bulshadii waan iskukanayna qabyaaladan ka dhex bixinaynaa midnimadaan samaynaynaa waayo mar kastaba nin baa soo geli isagiyo beeshiisa la cararaya wax walba taasaan ka hortaagannahay ma doonayno taasoo kale inay mar walba dhacdo inaan dadka midayno walaalnimo walaal ka dhigno oo siyaasiga lagu tartamin dhinaca qabiilka lagu tartamo dhinaca xisbiga iyo rayi ra'yiga maarta mudane ilyaas barashiil mudanihii hore baarlamaanka deegaanka faafi oo u hadlayay siyaasiyiintaasi ayaa sheegay in ilaa iyo haatan aysan jirin wax horumara guud ahaan gobolkani laga qabtay mas-uuliyadna haatan ay ka saaran tahay oo hadalka shacabka gobolkani si loo bilaabay maaragtay countiyaasha kenya oo dhan diboliishka loo yaqaano oo gaarisa hadda waxay heshay lixdan bilyan oo shan sano oo ninkii hore walaalkayna uu hogaaminayay haddana gabanaha cali bino hogaamin intaa haddii laisku daro lixdan bilyan bay socotaa marka lixdanka bilyan waxaan leenahay wax la taaban karo oo hadda aan ka aragno garis ma ma jirto horta waxaan anaga eedaynayno nin maaha laakiin mabdaha iyo policiga iyo sidii wax loo wadaan eedaynayna aan leenahay san nama qabato gobanarka gaarisa county mudane cali bunow qoran oo dhankiisa isaguna shir jareed qabtay ayaa aaminsan in siyaasiyiinta dhalisan dowladiisu ay yihiin kuwa burburka u horseedaya dowlad goboleedka gaarisa county cunaqabateenna ku hayo horumarka guud ee gobolkani ilaa waxaan isku haysan waxaa weeye uun cunaqabatayn xag dowladdan lagu hayo faragelin shaqadanada la firinlaya waad ogtihiin shaqaalaha la dacweeyey siddeetan iyo afar ruux oo shaqa la qoray baa maanta maalin walba shaqadooda aan qabsanin oo un su-aal lagu wadaa assembligeyna waad ogtihiin waxii nala mariyey maalin dhabiga wuxuu ninkan asagii waxaan jibin rabaa bahalka miiska oo meel la saaro miiska waxa aan leenahay waxaa weeye dowladdan qaskaa laga daayo cunaqabatayntaa laga daayo wixii dowladdan nationalka ay oo dhaqaalihii inta ugu badnayd haysato wixii xaq oo gaaris ay ku leedahay ka hesho oo ayna laga hor istaagin dadkeena wixii dowladda nationalka shaqa ku raba ayaan la ximinin oo shaqadii aan laga celinin waxan baa laisku haysaartaana haddii waatuu dadku ohan u dhaxayso qorane dhankiisa kale waxa uu culays fara badan kala kulmaya hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka gaarisa county mudane aadan barre ducaalo isaguna dhankiisa ka ol oleenhayo aaminsanna in marin habaabis dowladda gaarisa county lagu soo dhisay haatan hanti fara badan ay lunsatay adeegyada dowladduna ay tahay mid gabaabisa war magaaladan maxaa hor marayaa webigii ugu weynaa kenya oo gannaano mara magaaladan waa oomana buula madiina waa oomana markaa waxaa la magaalada oon baan u dhammaanaynaa aadan barramo oho waa shacabkiina soo doorteen markaa sheekada intaa la fadhiyaa intaa la fadhiyaa intaa neef lagu qalnaa duqooyaa meesha lagu xaraynayaa lacagaa la siinayaa biyaha gaaris lagama hadlaayo jidka gaaris buula madiina lagama hadlaayo carruurta baasilkooda lagama hadlaayo culummada maxay u baahan yihiin lagama hadlayo magaalada si ay u taalaa wasaqda may ka bata lagama hadlayo waxaa laga hadli aadan bare aadan bare aadan bare aadan bare
gobanarka gaariza county mudane cali bunow qorane ayaa xuluufo la samaystay senatarka gaariza county iyo qaar ka tirsan mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee dalkani kenya laga soo doortay gobolkan iyaguna waxay isbarbar taageen mas-uulka ugu sarreeya gaariza county mudane cali bunow qorane waxayna aaminsan yihiin in hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee gaariza county iyo weliba siyaasiyiinta kale ay yihiin dhammaan kuwa doonaya dana gaara shacabka gobolkana aana daneynin xaaladaha haatan ay ku jiraan gabanaha maanta intanoo garab eh oo xaggii national assemblyga ha ahaato oo countiga oo raggii laga doortay oo national assemblyga naga mathalaya ha ahaato eh, xaggii countiga dadka laga doortay oo sidii eh, odayga yuusuf xaaji m- muxuu ahay m- super senator loo aqaano iyo gabadha anaga canab m c s oo dhan c e c intanoo dowladnimo iyo garab iyo maaragtay ummaddii oo dhan aan la shirna baa garab u eh taasna waxay ku tusini waa wanaag iyo kalsooni weyn Eh, halkaas ninka hadduu intuu khaladkiisa fahmo uu isa soo qabto isaga waa wanaag haddii kale ay ahayn taasaa laisla gartay dowladdina boqolkiiba boqol taageere iyo garab inaan u naho saasaa lagu heshiiyey maasha allah mudane ilyas barashiil oo u hadlayay siyaasiyiinta nairobi kula kulantay ra-iisul wasaarihii hore dalkani kenya mudane rayla omolo odinga ayaa dhankiisa aaminsan in aysan doonayn inay burburiyaan dowladda gaarisa county balse ay doonayaan keliya inay ku soo ridaan tubta saxda uu ku sheegay in dadka gobolkan haatan ay u baahan yihiin hadda waxaan ka taagin aan ka dagaalayno anaka nin madax lama dagaalayno dowladiisa lama dagaalayno laakiin waxa way soul searching waxaan samaynaynaa ma aragtay fikrad aan laynsan ma ka bedelno waxaan diidaynaa inay ku socoto maanta cid hebel baa heshay iyadaa la carartay madaxnimadii iyadaa lacagtii la carartay iyadaa shaqadii la carartay taasaan ka hortaagannahay ma ogin nin aan ka hortaagannahay oo aan- oo aan wax aan eh, ku- eh, aan ku dhibayno maaha qalqalkan siyaasadeed ee soo dhexgalay siyaasiyiinta guud ee gobolkan ayaa waxa uu imaanaya xilli dadka gobolkan ay la daalaadhacayaan abaaro gaajo iyo macaluul culus biyola-aanna ay u sarrayso siyaasiyiintuna ay ku mashquulsan yihiin xodxodashada siyaasiyiinta kale iyo weliba waxgaradka ka dhaadhicinta fikirada kala duwan ay qabaan shacabka gobolkanna waxaad moodaa in la iska iloobay dirirtana haatan ay ka gudubtay gaarisa nayrobina ay tahay xarunta haatan la isku haysto maxamed faarax shire v o a Garissa.
ayada oo maanta ay ahayd maalintii ugu horreysay ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa magaalooyinka sida weyn ay dadku ugu diyaargaroobeen gudashada bisha ramadaan waxaa ka mid ah magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isliim wariyahayaga maryan maxamuud barre ayaa tagtay warbixintan ayayna noo soo dirtay bilashada bisha barakeysan ee ramadaan sanad kasta soomaalidu waxay u galaan diyaargarow iyo soo dhoweyn laga dareemo goobaha laga dukaamaysto si gaara meelaha raashinka lagu iibiyo iyo weliba maacuunta waana sababta aad sawaxan iyo ciriiri fara badan u dareemayso marka aad marayso suuqyada islii ee dadka soomaalidu ay ku badan yihiin si gaarana marka la soo gaaro bisha shacbaan aakarkeeda iyo maalmaha ugu horeeya bisha ramadaan sida maanta oo kow ay tahay oo kale mashquulka iyo adeega faraha badan ee dadka u soo baxaan horaanta bishan waxa weeye isbedel guryaha ku yimaada sida caadiga ah ramadaanta dadka muslimiinta ah aada ayay isu marti sooraan oo isku martigeliyaan guri kasta ayaana laga yaabaa laba jibaar dadkii ku noolaa dadka badan in ay maalin kasta usoo martiyaan oo qoyskii hore u deganaa ay la afuraan cabdiqaadir axmed faarax oo ka mida dadka degan xaafadda isli ee soomaaliyeed waxa uu nooga waramayaa qaabka dadka soomaalidu ay ugu diyaar garoobeen soo dhoweynta bisha barakaysan iyo caadiyan waxaay dadku sameeyaan bishan marka la gaaro ee ugu wacan isbeddelka la dareemo marka ramadaanta la soo gaaro waxaa dadka ka dareemaysaa inay aad iyo aad u diyaargaroobayaan oo maaragtay sida dukaamada biisi ugu yihiin iyo sida maaragtay bisha cibaadadaas ay uga faa-iideysan lahaayeen waa maalmo kooban oo maaragtay dib aan usoo noqonaynin sida macnaha ay uga faa-iideysan lahaayeen bishaas kooban oo soddonka maalmood ah oo ilaahay qeyrkiisa uu ku sheegay oo inay fadli badan leedahay maadaama muslim la yahayna waxa weeye dadka dad dad- dadka ugu dhow ayay maaragta ugu yeereen see u afurin lahaayeen maaragta dad waxaa laga afurinayaa guryaha dad waxaa laga afurinayaa maqaaxyooyinka dadba dadba meel baa laga afurinaya sida macnaha hadba xaaladu ay noqoto qof walba kheyrka uu raadinayo oo u kheyr badsan lahaa taasi waa sababta maacuunta iyo raashiinku ay suuqa ugu weyn u haystaan maalmaha ramadaanta ugu horeysa iyo beryaha loo diyaargaroobayo inkastoo waxyaabaha sida caadiga loo isticmaalo ramadaanta oo timirta ay ugu horeyso iyo raashiinka qaarkood uu qiimo koror ku yimid ama laga dareemayo sida maxamed kaliil nuur oo shiincadde lagu naanayso uu ii sheegay ay ugu wacan tahay iyadoo aanay sidoodii hore usoo gelin wadanka saas oo ay tahana dadka ayaa wax isbedeli aanay ku imaanin adeegoodii iyo diyaargarowgii ay u geli jireen bisha barakaysan ee ramadaan oo ilaayo hadda oo ramadaankii uu bilowday aad markaasi dareemayso marka aad joogto meelaha lagu iibiyo raashiinka meelaha lagu iibiyo maacuunta iyo meelaha sidoo kale lagu iibiyo hilibka iyo waxyaabaha la halmaala mashquul aad u fara badan oo markaasi ay kugu adkaanayso in aad marto suuqana caadi way uu fiican yahay walaal macaan suuqa waa timirta hadda waa la yar gooyey waa yar maqan tahay timirtaa cirka tagtay aad maanta maxay maraysaa timir laba kun iyo saddex boqol laba kun afar boqol ay maraysaa waana layahay kartoonkii timirta maanta laba kun iyo afar boqol laba kun iyo saddex boqol ay maraysaa horaan caadi maxayan jirtay laba kun iyo toddoba boqol kun iyo lix boqol kun iyo shan boqol meelahaas maxaa ugu wacan timirta oo kala yar go-an oo welinaad soo gelin dadkana timirtana dib nairobi gobolaha loo qaataa tarnaya gobolihii loo qaadan jirina weli may soo gelin ma garata timirtana canshuur dhaafaya dila dhee weli mayn soo gelin adi bisha un soonka unay tobanka iyo shanta iyo waxaa kalaga yaaba inay imaato oo timirta hoos soo dhacdo laakiin maanta iyo shalay waxay taaganto halkaasay maraysaa beeceeda ma garata oona lagula iyo hoba oo lagu baryaya ma fahantay burka kale iyo hadda sokorta iyagna waa yar kacdo ayagna shan kun oo shilin ay maraysaa afar kun iyo siddeed boqol iyo konton ilaa afar kun iyo sagaal boqol ay maraysaa saliidda caadi loo isticmaala caadi wey saliidda aad iyo aad ay u jaban tahay saliidda waxba kama kicin waxyaalahan kacay waa caanooyinka iyo timirta iyo burka iyo sonkorta iyo waxaasaa kacan waxaad doqodururtamaya maya intaad beriaoma waa la la'yahay bahad sida caanoo kale waa la la'yahay oo meelahana ay kasoo geli jireen meelihina waa la yar joojiyey ma lahaayo saasay u kaceen caanaha iyo maciishada maciishada saliidoo kale iyo baastada waa iska caadi saliidda weliga aad ay usii raqiisan tahayba oo wax saabsu sii kac ma leh timirta oo ayagna kala go-an iyo sonkortan iyo macnaha waxaas iyo caanooyinka waxaa yarkaca cuntada kale caadi waay ayga warantaa waxataa qof dukaan jooga oo raashiinka inta badan ramadaanka aada loo isticmaalo jooga ka waran dadkase ay kuugu imaanayaan shantan beril dhowrka maalin maanta dad soo adeegana kortiradooda saa'id waaye saa'id waa macnaha aad baa loo adeegtaa ma aqaano soonka maad cuntada aad loo cunaa garan mayna laakiin dhaqaaqa meel kasta waa saas nin kasta waktigiisu waaye annaga raashinka hadda waktigana waaye iyo maalintii u dambayso una fitrada la bixinayo way ma garatay markana dharka hadda markuu tirada ka badan afarta milyan ee ka mid a ku dhowaadka kontonka milyan ee shacabka kenya uu ka kooban yahay waxay balaayiinta muslimiinta ee dunida dacaladeeda ku nool la wadaagaan gudashada waajibaadka mid ka mid a arkaanta diinta islaamka ee ramadaanka ee sanad walba muslimiinta waajibka ku ah inay gutaan maryan maxamuud bare v o a nairobi
weli wararka ku saabsan bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ku jirnaaye maanta ayay guteen ahayd maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo soomaaliya iyo guud ahaan caalamkana ay dadku soomeen hogaamiyayaasha iyo madaxda kala duwan ee soomaalida ayaa bulshada ugu hambeliyey bisha barakeysan goobaha ganacsiga iyo suuqyada ayaa laga dareemay ramadaanka waxaana sooman ama soomay maanta inta badan dadka muslimiinta ah waajibaadka iyagoo gudanaya waajibaadka ka mid ah waajibaadka tiirarka islaamka warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane maanta oo ah maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee ramadaan dadka ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxa ay si weyn u soo dhoweeyeen bilashada bisha ramadaan waxaa mashquul iyo wax kala iibsi aad u weyn laga dareemayaa suuqyada magaalada haba ugu badnaadeen suuqyada cuntada iyo kuwa qudaarta lagu iibiyo qaar ka mid ah dadka magaalada beledweyne ku nool oo v o a la hadlay ayaa waxa ay ka warameen sida ay u soo dhoweynayaan bisha ramadaan runtii waxaa loogu diyaargaroobay ramadaanka sanadkan si ka duwan sanadkii hore magaalada waxaa ka muuqata diyaargarow ballaaran maalimihii ugu dambeeyay shacbaanka labadii maalin saddexda maalin aan dhihi karnaa dadku waxa ay sameeyeen diyaargarow aada u ballaaran oo dhan kasta ah ayagoo yacni isku diyaarinayo qaabilaadda iyo soo dhoweynta bisha barakeysan ee ramadaan waxaa kaloo intaas sii dheer in dadku miyii magaalaba ay magaalada soo wada aadeen oo yacni ay ka samaysteen adeegyo badan oo aad arkaysay dad badan oo micnaha raashiin badan raranayo oo diyaargaroobaya adeegyada kala duwana loo baahan yahay sida waxyaalahaas aadka u socda waxaa kamid ah ramadaanka oo kaleeto timirta oo kale dadka aadka u gadanayaan qaxwada oo kale taasi waxaa kaloo weheliya in dadku ay marxalad ka duwan sanadkii hore inta soonkan uu ugu soo beegmay taasoo ah magaalada oo oo xaaladeedu xasilan tahay alxamdulilah wax fatahaada aysan jirin xaaladdu ay aada u degan tahay halka sanadkii hore xaaladdu aada u adkeyd oo dadka fatahaad iyo dhibaatooyin badan ayagoo ku jiro ramadaanka uu ku yimiday waxaa sare u kacay qiimaha lagu iibiyo qudaarta waxaana loo aaneynayaa webiga oo biyo yareeyay xilligii ay beeralayda isu diyaarinayeen inay tacab ka bilaabaan waa qudaarta aada iyo aada iskada xaaladeeda marxaladda waaba fayl aada u malaysaabo qarihii aan ku heli jirnay nus dollar waxuu marahooya laba dollar iyo bar oo xataa markaad soo istaagaysid ay fayl tahay marka niyow ilaahay idankiisa asagaa ilaahay irid furaaye xaaladda saas waa saaxiib macanaaniya ragga qaraha gadaan ka mid ahay cambaha iyo babaayga ka hor cambaha niyow asagana hal dollar oo xaajadiisa ay maraysaa hal dollar siddeetan sita asaga hal dollar waa asagan marka mooskii gacantii aan ku heli jirnay laba dollar saddex dollar iyo bar waa ayadana afar dollar qaaraa ku dhahaa marka niyow ilaahay idankiisa waa waa shantan beriyo horaadi waxaa nala raacdaysanaa kadibna ilaahay idankiisa asagaba ilaahay farad furaaya webidiioo hadda keenay iyo biyihii hore oo dhanaan ahay marka webidii haddau keenay wixii oo dhan haddaa la tabcay marka qudaartii oo iska yar liima dhanaanta afgooya laga doonooya iyo tiiglow laga doonooya oo inta laga la'yahay tii layska tuurtuuri jiray suuqa ma lahan ayadiiaa waxaa dheeman eh marka abuu wallaahi ilaahay asiga bisha waa iska barakaysan tahay khayrkeed ayna wadataa
macnaha markii aan dhahayo ganacsiga waan soo dhoweyneynaa dadka reer beledweyne macnaha waxay aad ay macnaha ay wax u shaqaystaan xilliga bisha soonka ay barakeysaan ee bisha ramadaan bishii hore ee soonka ahayd magaaladani waxaa ku jiro biyo bishan waxaan rajayneynaa insha allah inaan si kheyr leh oo badbaadsan aan ku soomi doono aan si fiican aan u ganacsan doono insha allahu tacaala waxaan ugu diyaar galownay si aad iyo aad u wanaagsan insha allah waxaan rajayneynaa sida ugu macquulsan oo ilaahay noogu talagalay inaan u dhammaysan doono insha allah hadduu ilaa yihahdo inkastoo ramadaankan uu bilowday iyadoo kuleel daran uu ka jiro magaalada haddana dadku waa ay mahdinayaan sababtoo ah waxa uu ka duwan yahay sanadkii hore oo fatahaad ay ka jirtay magaalada beledweyne waxaa ogtihiin soonkan soonkii ka horreeyey ilaahay mahadiis waxaan ku sugnayn baadiyaha magaalada oo magaalada waa ogtihiin xilligan oo kale biyo ayaa qasay oo biyo ayaa ku jiray marka soonkan hadda waa maasha alxamdulilah ilaahay mahadiisa biyo ma jiraan oo magaalada maana ka bixin oo magaalada waa ku sugannahay laakiin haddii la fiiriyo si kale loo fiiriyo kuleel waa iska jiryaa laakiin kuleelkaas waa laga bixi doonaa insha allah si fiican ayaa ugu diyaargarownay dadka macaa aad iyo aad ugu faraxsan yihiin waana soo dhoweynaya ilaah mahadiis alxamdulilah ilaahay nabad nagu soo gaarsiiyey gobollada dhexe gaar ahaan mudug iyo galgaduud waxaa jira deegaano maanta ay dadku afuran yihiin walow ay jiraan dad tiro yar oo maanta ramadaanku ay u tahay maalinta koowaad xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in iska hor imaad uu maanta gelinkii dambe dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab meel dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada balcad wararka ay v o a ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab oo ku yaalla goobta lagu magacaabo ceelgeelo una dhow deegaanka yaaqle dagaal qaraar oo halkaasi ka dhacay kadib ayaa la sheegay in ciidamada dowladda ay dib u soo gurteen maleeshiyada al-shabaab ayaa la sheegay in ay baabuur ay saarnaayeen saraakiil ay ku qarxiyeen miinooyinka dhulka lagu aaso sida ay sheegayaan wararka dhinaca amniga waxaa ku dhintay mid ka mid a saraakiisha ciidanka iyo xubno ka tirsan ciidamada dowladda ciidamada guutada labaad ee xoogga dalka ayaa la sheegay in ay ku lug lahaayeen weerarkaasi wararku waxay intaasi ku darayaan in uu jiro khasaare soo gaaray dhinaca al-shabaab
haatanna south africa doorashada koonfur afrika ee dhacaysa maalinta arbacada ee toddobaadkan waxaa ugu xoog weyn saddexda xisbi ee african national congress democratic alliance iyo economic freedom fighters hase yeeshee waxaa iyaguna jira axsaab yaryar oo ka qaybgeli doona doorashada iyadoo guud ahaana xisbiyada tartamaya ay dhan yihiin siddeed iyo afartan warbixintan waxaan ku eegeynaa qaar ka mid ah xisbiyada yaryar ee doonaya inay kuraas ka helaan doorashadani anita powell ayaa warbixintan kasoo dirtay johannesburg waxaana soo koobaya jacfar kukay waxa ay noqonaysaa doorasho ku midabeysan kalarka qansaroobaada sannadkan waxaa doorashada waddanka koonfur afrika ka qayb qaadanaya ilaa afartan iyo siddeed xisbi axsaabta yaryar iyo kuwa cusub waxa ay leeyihiin ujeeddooyin kala duwan oo u muuqda kuwo aan habaysnayn sida dhaqdhaqaaqa isbeddelka afrika oo ku tiirsan kiniisadda halka xisbiyada kalena ay sitaan aragtiyo siyaasadeed oo soo jireena hase yeeshee waxaa muuqata in dhammaantood ay arrin keliya ka midaysan yihiin waana inaanay ku qanacsaneen xaaladda siyaasadeed ee hadda taagan guddoomiyaha xisbiga a t m ee uu aasaasay golaha kiniisadda kiristanka ee koonfur afrika vuyo zungula ayaa sheegaya inaanay hantiyi karin isbeddelka ay doonayaan haddii ay isbahaysi la samaystaan xisbiga a n c ee talada dalkaasi haya
waxaan aaminsanahay in baahida shacabka koonfur afrika xilligan ay tahay inay helaan cid si dhab ah ugu adeegta maadaama aanu nahay xisbiga a t m waxaan u taagannahay u adeegidda shacabka waxaanan doonaynaa in aan koonfur afrika ku soo celinno quruxdii ay lahayd markii aannu ka guulaysannay midabta koorka
waxaa suurtagala in xisbiga a n c ee talada koonfur afrika haya uu codayntan ku guulaysto iyadoo la saadaalinayo in ay xigi doonaan isbahaysiga dimuqraadiga iyo xisbiga u halgamayaasha xorriyadda dhaqaalaha dadka siyaasadda ka faallooda ayaa sheegaya in xisbiyada yaryari ay qiimo gaara ugu fadhiyaan xukuumadda habka matalaadda koonfur afrika ayaa sheegaya in xisbiyada yaryar aanay u baahnayn codad aad u fara badan konton kun oo cod oo keliya ayaa u damaanad qaadaya in ay helaan mid ka mida kuraasta afarta boqolah ee baarlamanka waa kan ivor sarakiniski oo ka tirsan jaamacadda witwatersran
haddii ayba taageero helayaan qasab ma aha in ay codad badan ku guulaystaan matalaaddooduna waxa ay dhadhan dheeraad ah ku biirinaysaa baarlamaanka dhowaan la dooran doono
waa arrinta uu doonayo xisbiga da'da yar ee hantigoosadka kaasoo jira lix toddobaad oo qura waxa ay wataan toban musharax oo keliya kuma filna si ay go'aanka golaha qayb weyn uga qaataan laakiin waxa ay taasi u saamaxaysaa in ay aqalka ka cayaaraan kaalin aanay axsaabta kale xilligan nasiib u yeelan sida uu qabo hogaamiyaha xisbiga kantan bilay
dhammaantood waxa ay ballan qaadayaan inay shaqooyin badan abuurayaan in ay qarashka xukuumadda hoos u dhigayaan in ay heerka waxbarashada sare u qaadayaan ma aaminsani in middoodna ay fulin karaan sababtuna waa inaanay howlahaasi khibrad u lahayn
xisbiga hantiwadaagga kacaanka shaqaalaha isaguna waa mid kaloo cusub ujeeddadiisuna waa in uu meesha ka saaro habka hantigoosadka
waxaan rumaysanahay inaan matalayno hanka saddex iyo labaatan milyan oo ah tabaqadda shaqaalaha kuwaas oo uu xisbiga talada hayaa ee hantigoosadka ahi shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay hankooda iska indhatirayay
angelo vig oo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa sheegaya in marka ugu dambaysa uu xisbiga a n c ee horay u haystay aqlabiyadda kuraasta baarlamanka uu sidaas sii ahaan doono hase yeeshee mucaaradka kala duwan uu ka turjumayo dimuquraadiyad hufan xataa haddii inta badan xisbiyadu ay helaan kuraasta xukuumadaha gobollada
kala doorashada faraha badan ee uu helayo codbixiyuhu waxa ay nafgelinaysaa oo keliya loolanka afkaarta
doorashada dalka koonfur afrika oo midabo kala duwan leh waxa ay qabsoomi doontaa sideedda bishan mey ee aynu ku jirno
warbixintaasina waxaa johannesburg ka soo dirtay anita bawel waxaana soo jeedinayay jacfar kukay
habeen wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddeenii habeennimo waxaa idiin soo socda qodobo ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse markan wararkii caalamka aynu dib idiin xusuusin
duuliyihii diyaarad rakaab oo axaddii shalay ku gubatay dalka ruushka waxyar kadib markii ay si deg deg ah usoo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee moscow ayaa maanta sheegay inuu rumaysan yahay in burburka diyaaradda ay sababtay biriq shilkaasi ayaa sababay dhimashada koob iyo afartan ruux oo ka mid ahaa dadkii la socday diyaaraddaasi denis egdovikmov ayaa isniintii maanta u sheegay warbaahinta ruushka in diyaaraddu ay lumisay isgaarsiinta waxyar kadib markii ay biriq dhacday duuliyaha ma uusan faahfaahin in biriqda ay si toos ah ay ugu dhacday diyaaradda iyo in kale guddiga baarista ruushka ayaa ku dhawaaqay inuu furay gal dembi baaris oo ku saabsan sababaha keenay inay burburto diyaaradda s s s j oo fiidnimadii xalay si deg deg ah ugu soo laabatay garoonka sheremetevo ee magaalada moscow kadibna uu dab xoog leh qabsaday
saraakiisha falastiin ayaa sheegay in kooxaha xamaas iyo islaamig jihaad ay ogolaadeen xabad joojin ay la galaan israa'il heshiiskan oo la gaaray ayada oo gacan laga helayo dhexdhexaadinta masar ayaa bilowday afartii iyo barkii aroornimo xilliga magaalada khaza ilaa iyo haddana waxaa la sheegayaa in xabad joojintu ay tahay mid dhaqangelayso gantaalo iyo duqeymo diyaaradeed oo ay iswadaarsadeen kooxaha falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'il ayaa dilay afar qof oo israa'iili ah iyo labaatan qof oo falastiiniyiin ah tan iyo jimcihii dadka laga dilay israa'iil ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee ku dhinta dagaalka xuduudda tan iyo sannadii laba kun afar iyo toban
warbixin ay maanta soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in bani aadamka uu dhaawacayo dunida dabiiciga ah taas oo adduunyada u horseedi karta masiibooyin waaweyn warbixintan oo ay kasoo shaqeeyeen khubaro iyo cilmi baarayaal gaaraya afar boqol iyo konton oo laga kala keenay dunida dacaladeeda ayaa ka digay inay hadda khatar ku jiraan ilaa iyo hal milyan oo isugu jira dhir cayayaan iyo xayawaanaad kala jaad ah kuwaasoo halis ugu jira inay dabar go-aan muddo gaaban gudaheed haddii aanan hadda wax laga qaban warbixinta ayaa ogaatay in shan qaybood oo ay aadanuhu u qarabayaan dunida dabiiciga ah oo ay ka mid yihiin in deegaanadii dabiiciga ahaa loo bedelay beero iyo magaalooyin kalluumaysiga xaddhaafka ah oo saqaynta hawada iyo biyaha iyo in la jarayo dhirtii islamarkaana xayawaanka laga ceyrsanayo halkii ay ku noolaayeen
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida qodobadii ugu waaweynaa markana dhegeystayaal kusoo dhowaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa zaynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka magaalada garoowe uga socda madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada si loo soo afjaro xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa labada dhinac iyo waxa shirka laga fili karo waxaa doodaygala qaybgelaya yuusuf cusmaan xasan oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi al qudubi oo bartay siyaasadii xiriirka caalamiga waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey nuur sheekh cusmaan maadaama oo madaxdii qaranka oo dhan ay isugu yimaadeen kadib qalalaase ka dhacay iyo maaragtay maamul goboleedyada isbedelo ka dhacay markii ugu horreysay uu noqday ay isugu yimaadaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo weliba ra-iisul wasaarihii madaxweynihii iyo dhammaan maamul goboleedyada ay ka wada qaybgelayaan iyo gudoomiyihii gobolka banaadir runtii anugu waxaan filayaa wax wanaagsan inay kasoo bixi doonaan de sidaan ogsoonnahayna khilaaf aan aada u weyneyn waa iska jirjiray hase ahaatee waxaa jiray in muddo aba shirkii baydhabo wixii ka dambeeyey in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inayna saad isugu wanaagsanayn de hadday maanta isugu yimaadeen waxaan filaynaa insha allahu tacaala wax masaalixda guud ee dalka ee saameyn ku yeelan doona inay kasoo bixi doonaan oo ay ugu horeyso waxyaalaha hadda la hadal hayo oo qaarkood laleeyahay waa laisku diidan yahay oo doorashada dadkii jaangoyn lahaa iyo ay ka mid yihiin khayraadka dalka iyo dastuurka dhammaystirkiisa iyo waxaan filayaa insha allahu tacaala masaarixda guud ee dalka wax kaafin doona inay kasoo bixi doonaan yuusuf cusmaan xasan waxa la iskugu yimid horta waxbaa la isku hayay inta aragta wax lagu kala maqnaa qodobaa la isku hayay maadaama dadka ay isqabad uu jiray dhaliila ayna kala tabanayeen hadda way isu imaadeen isu imaadkaasoo aayahoodayna ka tashan doonaan inuu kheyr kasoo baxana waa rajaynayna hadduu alla idmo laakiin waxaa la isku mari la-yahay qodobo sida maaragtay arrimaha dastuurka oo kaleeta qabyo qoraalka si uga bixi lahaa toban cutub bay wasaaradda dastuurka guddiga dastuurka soo gudbiyeen waxaa kaloo dhiman sidoo kaleeto aan weli la soo gudbin shan cutub oo kaleeto waxaa macnihii dastuurka marka aan leeyahay waxaan ka wadaa dastuurka waa mid ka qeexayay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe kale xaq siinhayay ilaa haddana awoodahoodii ma kala caddo dowlad goboleedyada weli way qaylinayaan waxay rabaan kheyraadka in maaragtay qodobka konton iyo koowaad oo maarata muran badan dhaliyey in maaragtay kheyraadka wax ay ka wadaagaan hadday tahay deeqaha dibadda ka imaada hubka dowladda federaalka ay hesho oo ayagana maarata awoodooda dhinac ay ka qaataan awood qaybsigooda sidoo kaleeto waxaa maaragtay dhaliilo badan iyo maaragtay isqabad badan oo siyaasadeed ka taagan yahay habdhaqankii badana fargelinta ku haysa dowladda federaalka ee maamul goboleedyada sida galmudug oo kaleeto koonfur galbeed oo hore loo farageliyey kismaayo hadda ku socoto jubbaland oo ayadana maaragtay cabsi badan laga qaba in ay faragelin siyaasadeed iyo dowladda xoogle ay maaragtay ku yeelato lagana baqahayo inay ka dhacdo waxaa sidoo kale muran badan dhaliyey xalay dhalay sidii looga noqon lahaa khilaafka hareeyey ee galmudug iyo iskaashiga dhaqaalaha sidii dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku qaybsan lahaayeen iyo qodobo badan oo dastuuri oo laisku hayo oo maaragtay aan ilaa hadeer weli aan xal loo helin way adag tahay hadeer sidii xalka loo helo way adag tahay qodobo badan baa laisku hayaa qodobadaasoo maaragtay intooda badanna maaragtay dowlada federaalka loo tiirin kara dhaliisheeda haddii aan dib ugu laabto nuur sheekh cusmaan waad dhagaysanaysaa dooda yuusuf xasan wuxuu ku doodayaa in marka la eego qodobada qaar in arintu aanay sahlanayn si fudud go-aan in looga gaaro adiga sidee baad dooddoosu aragtaa waxaa weeye horta walaalkay wuu mahadsan yahay dhaliilaha hadda meesha uu ku sheegayana wax badan oo ka mid ah waxway ka jiraan laakiin rag baa u jooga oo waa wax laga gudbayo waayo raggan hadda meesha jooga waa rag madaxa waaweyn oo dee shan cutub iyo iyo toban cutub midna waxba uma dhaha in si fudud loo dhammaystiro oo markiiba looga gudbo waxba ma aha waxaa la yidhi aan wada hadalna waan heshiina wey dadku hadday isu yimaadaan dee marley heshiis unbaa la filayaa in wax wanaagsan ay kasoo baxaan oo masaalixda guud ee dalka dan waa tan kaloo carabka mariyey oo faragelin iyo maamul goboleed dee inay dowladdu farageliso dowladdu way ka sarreysaa maamul goboleedyada maamul goboleedyada iyadaa ka awood badan iyadaa ka sarreysa iyadaa dhaqaale ku bixisa iyadaa maaragtay waxyaalo badan oo looga baahan yahay iyaga laftoodu way is ogyihiin inayna ka maarmaynin dowladda dhexe oo mar walba oo ay dhaqaale u baahdaan iyo mar walbay u baahdaan amni iyo mar walbay difaacii qaranka u baahdaan dowladda dhexanbay dabada la soo gelayaan oo iyaga waa kuwa tallaabo markay qaadi waayaan dhahaya dowladda dhexaan ka codsanayna inay hawshaa nala qabato dowladdii saas ahayd inay ku soo calliqmaan oo iyagoo nooc oo kale ku socda aan u dhaqmayni sidii statekii rasmiga ahaa oo kale inay maaragta usoo leexdaan de xaq ma ah waa inay maaragtay sistamka dawliga ah ee saxdaa cagta saaraan runtii waxay hoos yimaadaan sida inkastoo nidaamka federaalka innaga aan loo qeexin oo dastuurka qodob ahaanun loogu qoray aan laakiin shacabka loo qeexin iyagu waxay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudahay hoos yimaadaan marka iyagoo wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaanayayba waxay isku calqayaan siyaasadii guud iyo madaxweynihii ra-iisul wasaarihii iyo dadkii guud oo dowladda federaalka hogaaminayey ayay faraha la gelayaan wey marka aniga waxaan qabaa runtii insha allahu maslaxa khayr qabka inay kasoo bixi doonto wax wanaagsanna aan ka filayno shirkaas yuusuf cusmaan xasan waad dhagaysanaysaa hadalka sheekh nuur rajo badan buu ka qabaa in shirkan socdo wax un ay kasoo baxaan oo la isku afkarto adiguna waad saluugsan maxaa ku saluugsanta waxyaalo badan baan ku saluugsanahay waxaa kaloo jira sharciga la meelmariyey ogolaha wasiirada ay meelmariyeen horta muddo badan buu soo jiita mahaye waana laga mudnaa hadeer in la meelmariyo waqti hore aheyd in la meelmariyo dowladda waxay jirtaa laba sano iyo wax la jiro ilaa hadeerna maaragtay ajanda cad oo siyaasadeed mase amniyeed maaragtay dalka ku hananaysa nooma muuqday mid dhaqaalaba maalinba maalintii kasii dambeysa waxaa weye isbedel horleh oo siyaasad oo maaragtay maamul goboleedyada iyo aad ugu mashquushay oo maaragta mid baa qayli kasoo yeertaa mar gulmudug baa la aadaa mar koonfur galbeed baa laga qaylisiya mar jubbaland baa hadda qaylinaysa u dambeysay isbuucyadan gudaheeda marka waxaa weye dowladda waxaa laga rabay siyaasadeeda inay ka weynaato siyaasadda maamul goboleedyada oo ayada sistem saxa la timaado federaalka waa sistem baan u kala qaadaynaa federaalka waa laba qaab waa qaab dad kala duwan oo kaleeto sidii indiya etoobiya america o kale usoo qalaqaadan karnaa dad kala diin oo kale luuqada ah maarata aan isku dhaqan ahayn maslaxa ugu jirta taas waa waa system federaali oo laiskugu hayo dadkaas sistemna waa sistemkan anaga ku jirno oo dad sii kala tegi raba laisku hayo sida dadkaas la iskugu keeni lahaa oo tacaduf badan loo sameyn lahaa isusoo dhawaasho madaxda ma sameeyaan inay wax sii haleeyaan mooye maaragtay wax ma toosiyaan badana taasna waxay u baahan tahay xeerin badan waayeeleyn badan iyo maaragtay dadka la isu soo dhaweeyo iyo maaragtay turxaanbixin iyo wadatashi dheeraad ah waxaan siinayaa nuur sheekh cusmaan horta waxaa weeye dowladda dhexe mandate bay leedahay mandate loogu talagalay oo ayna dhaafaynin ayay leedahay mandatekaas markuu dhammaado ayaa waxaa imaanaysa in ama waxa weye lagu kaco ama dad laga horkeeno ama wax lagu qalalaasay ama la dhaliilo imaanaysa laakiin mandatekii oon soo dhowaanin ama aan dhammaaninba in dowladdii laysku soo calliqa waxba keeni mayso horumarka iyo wanaagga iyo xadaaraddu waxay ku jirtaa mar walba sistamka jira in lala shaqeeyo hadday dowladdaas mandate ku dhammaado oo meesha ka baxdana ta kale ee timaada in lala shaqeeyo wasiirka guud oo wadanku meeshuu u socdo qof walba waa iska dareemi karaa in la aado meesha masaalixda dalku ay ugu jirto oo dadka ugu jirto oo amniga ugu jirto tusaale wuxuu soo qaaday walaalkay amniga inaan siyaalihii loo baahna aan looga tashanaynin amnigu dadkoo dhanba wada quseeyaa maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kulligood waa wax la doonaya in si wadajir a loo wada qabto oo dadka dalkan maaragtay horumarkiisa iyo amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo mid walba loo soo kobciyo laakiin haddii la yidhaahdo qodob baa la ysku haystaa qodobadan dastuuriga ah oo waxa weeye dastuurka ku qoran waa wax inkastoo iyaga laftooda faahfaahin iyo u baahan yihin dadka in loo sharaxo loo sheego oo tawdiix loo caddeeyo dadka qabyada laga saaro oo wax wanaagsan laga dhigo oo wax dhammaystiran oo koombuleed ah bulshada loo soo gudbiyo haddana haddana maanta ka fursan mayso wixii danta guuda ummaddu ay wada anfacaya in la aado insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyadu inay garwaaqsan doonaan oo waddada toosan cagta lasoo saari doono insha allah haye yuusuf cusmaan xasan dhibaatada badan waxaa dhaliyey waa arrimahan hadda ee maamul goboleedyada iyo dowladda isku haystaan iyo in allaale intii dowladda federaalka dhexdooda ah oo madax ah meesha ka tirsan haddii ay isqabtaan wax lagu kala saara malaseynaba maxkamadii dastuurigaheed ma dhisno hadda nidaam xisbiya la meelmariyey oo axsaab tiro badan axsaabtaas haddii ay meel maraan oo shuruudihii loo baahnaa hadda ilaan waa urur siyaasadeed ay hadhowda xisbiyo u gudbaan kormkii loo baahnaa ay soo buuxiyaan iyo shuruudihii looga baahnaa lagu aqbali lahaa waxaa weye dalka doorasha ka dhacayso doorashadaasoo lagu sheegay ilaa hadda weli aan si fiican loo qeexin laakiin sida hordhac ah loo yeeri waxay noqonaysaa proportional representation nidaamka matalaada badan ee ku dhacayso aan la ogeyn inay qofka codayn doono ejkiisa aan la ogeyn tirada codayn doonta dadka aan la ogeyn meelaha sanduuqyada la dhigi doono amni uu ka jiro maarata cod laga heli karo aan la ogeyn xitaa maaragtay waxyaalo badan oo dalka ka jira sistamkii lagu wadi lahaa somalilan oo kale ka mid taha ilaa hadda dowladda weli federaalka aan wada xaajood lala yeelin dowladda mas-uuliyadeedale waa dhaliil dowladda u taal arrimaha dastuurka naftinkiisa hadda qabi qoraalka ku socda ma dhammaan kara somalilan la-aanteed waa in somalilan wadahadal lala furaa waa laga gaabiyey dowladda in la dhaliilana waxaa weye waa ayada weekneskeeda loo tilmaamayo waa inay maaragtay dhaliishaas wax ku saxdaa dadka inay afka qabato caburisana looma baahno khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada muddo ka badan laba sano buu soo taagnaa hadda waxay ku shirsan yihiin magaalada garoowe maxaa la gudboon dhinacyada si xal loogu helo xiisada u dhexaysa nuur sheekh cusmaan haddii la doonayo waxaan khilaafkan inuu dhammaado oo maslaxo guud loo gudbo sistamka dowladdun ay ku dhisan tahay oo ah number one in laga gudbiyo sistamkaas waddanka way maamul goboleedyada iyo dowladda dhexena waa wada siman yihiin oo in dastuurka la asixiyo nidaamkan ka laga gudbo oo nidaam xisbi loo guuro ama nidaam kale uun noocuu dooni ha noqdee de mar uun laga gudbo nidaamkan ka ah ayaa masaalixdii dalkan sal u noqon karta w haddaan taas la helin oo sistamka iyagu ay ku dhisan yihiin oo qabiilba qabiil uu jiidanaya aan laga gudbinin dee ma imaan karto in dowladnimo iyo amni iyo horumar iyo wanaaggan wadankan laga shaqeeyo way yuusuf sheekh cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay xalku waxaan u aragnaa in la dhammeeyo khilaafkaas hadda ka jiro muddo badan soo jiitamahay sanad iyo bar inka badan soo jiitamahaye waxyaalaha maaragta laisku mari la-yahay waxaa weye wax zaa-id u weyn ma ah waa haddii si sax ah loo fiiriyo turxaanbixinta hadda lagu wado dastuurkana waxaan rajeynaynaa qolo walba awoodeeda uu dhinac u qeexo si isqabsi iyo maaragta isku dhegdheg damba aan maaragta u imaan waxaa loo baahan yahay soomaaliya waxay u baahan tahay xal waarta muddo soddon sano ku dhawaad maaragta dhibaato soo jiitabays hadday dagaal sukeeya tahay haddii tukole ahli tahay maaragta hadda ka taaganba madaxdan waxaan dhihi lahaa khilaafka inay soo afjaraan si nabad maarata xaldhalaynna lagu noqdo xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay yuusuf cusmaan xasan oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi al qudube oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
intaasi aynu ku dhaafno dooda gaaban waxaana la socodsiinaysay zaynab abuukar dhegeystayaal faahfaahinno cusub ayaa naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo gelinkii dambe maanta iska horimaad uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab meel dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada balcad wararka v o a ka hesha ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab oo ku yaala goobta lagu magacaabo yaaqle dagaal qaraar oo halkaasi ka dhacay kadib ayaa la sheegay in ciidamada dowladda ay dib u soo gurteen maleeshiyada al-shabaab ayaa la sheegay in ay baabuur ay saarnaayeen saraakiil ku qarxiyeen miinooyinka dhulka lagu aaso sida ay sheegayaan wararka dhinaca amniga waxaa ku dhaawacmay laba ka mid a saraakiisha ciidanka iyo xubno ka tirsan ciidamada dowladda wararka hordhaca ayaa sheegaya in ilaa afar askari ay sidoo kale dhinteen ciidamada guutada labaad ee xoogga dalka ayaa la sheegay inay ku lug lahaayeen weerarkaasi wararku waxay intaasi ku darayaan in uu jiro khasaare soo gaaray dhinaca kooxda al-shabaab inkastoo aan si rasmi ah loo heyn tirada dhinaca kale militariga maraykanka ayaa sheegay in saddex ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay duqeyn shalay ka dhacday nawaaxiga torotoro oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose maraykanku waxa ay sheegeen in duqeyntani ay iskaashi kala sameeyeen dowladda soomaaliya aad ayuu u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo warbixintaasi inala socodsiinayey warkaasi kooban ee naga soo gaaray gobolka shabeellaha dhexe halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a haatana kusoo dhowaada barnaamijka qurbe waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe sidii aad ku maqlayseen maalmahanba barnaamijyo taxanaa oon uga hadlaynay soomaalida qurba joogta gaar ahaana kuwa dalkan maraykanka jooga iyo sida ay uga qayb qaadanayeen ololaha loo sameeya dadka soomaaliyeed dadka kasoo jeeda soomaaliya islamarkaasina gudaha wadankan maraykanka u tartamaya xilalka kala gedisan iyo sida dhaqaalaha ay ugu bixinayaan ayaa toddobaadkanna waxaan ku eegeynaa magaalada searal washington ee dalkan maraykanka waxa ay ka mid tahay meelaha soomaalidu ay ugu badan yihiin gobolada dhowrka ah ee soomaalidu ay wax ka degto dalkan maraykanka waxaa jirtay in tiro dhowr qofa ay kasoo baxeen searal washington oo iyagu ku biiray golayaasha deegaanka iyo sidoo kaleeto wakiilada iskuullada iyo wixii la halmaala haddaba soomaalida oo waayadan dambeba si weyn ay usoo badanaysa inay xafiisyada u tartamaan sidee ayaa gobolkaasi soomaalida ku dhaqan marka ay timaado dhaqaale ururin iyo isbarbartaag musharaxiinta soomaalida u loolamaya xilalka siyaasadeed ee dalkan ay qeyb uga jiraan cabdiraxmaan ojey waa madaxa xafiiska u ololeeya arrimaha xalinta socdaalka iyo qaxootiga ee siyaaral bal cabdiraxmaan soo dhowo ugu horeyntii bismillahi raxmaan raxiim zahra waa mahadsan tahay walaal aad baa u mahadsan tahay barnaamijkan aad hayso waayahay waxaan ku weydiin lahaa bal dhankiina searal washington sidee ayay jaaliyadda isugu duuban tahay marka ay timaado in qof inaad soo saartaan aada rabtaanna ama dhaqaale ururin iyo kulamo aada ugu samaysaan
zahro magaalada searal washington runtii saas sheegtayba waa magaalada soomaaliyeed maaragtay soomaalida aada ugu badan tahay xagga waddankan maraykanka sanadihii dambe waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo xagga siyaasadda ah oo soomaalida maaragtay ay ka qeyb qaadanaysay annagoo tartamo badan galnay sanad sanadkii labada kun iyo todobiyo tobanka sanadkana musharaxiin badan ay u sharaxan yihiin golaha deegaanka duqa magaalada iyo tekeda magaalada searo washington commissionerka ama dadka u taliya soomaalida aada ayay isugu duuban tahay runtii waana haddana sidii hore waa ka baraarugsannahay lacag aruurinta iyo dhaqaalaha iyo codeyntaba soomaalida si aad iyo aad iyo aad ayay hadda uga shaqeeyaan waa tahay markaad isu timaadaan oo qof uu idin dhahoo kale waxaan rabaa inaan u tartamo golo deegaan inaan ka mid noqdo oon ka qayb galo maxay tahay waxaa ugu horeeya ad u qabataan ama aada samaysaan waxa ugu horeeya loo qabto waa in dhaqaale loo aruuriyo qofka isaga ah oo lasoo dhaweeyo dhaqaalihii uu ku tartami lahaa islamarkaana la sameeyo dhaqdhaqaaqyo xagga maxay ahayd tartanka iyo codaynta waa gartay waxaad iiga warantaa marka maxay uga duwan tahay soomaalida haddii xafiisyada ay dad ku yeeshaan iyo haddayse ku yeelan maxay tahay waxa ay helayaan marka qof soomaaliya kasoo jeedo soomaaliya asal ahaan loo magacaabo xil dabcanna maraykan noqday oo wadankan sharcigiisa qaatay runtii wax isbedel weyn ayay saameyn ku leedahay oo meeshii wadankii waa degannahay markii adiga howlahaaga iyo arrimahaaga ay dad kale oo aan kula ra'yi ahayn kula dhaqan ahayn ay ay ku taliyaan iyo markaad adiga hawshii meeshii talada ka go-eysay aada gasho farqi weyn ayaa udhexeeya isbedelana waan ka aragnay gobollo kale oo soomaaliye oo soomaalida ay ku badan tahay sida minnesota oo kale marka markii xafiisyada aan galno waxaan ogaaneynaa xagga iskuulaadka oo kale ilmaheena oo iskuulaadka wada dhigtaan arrimaha iskuulaadka wixii annaga noo danaa bulsho ahaan oo aana ka hor imaaneyn sharciga wadanka dhaqankeena iyo diinteenana aan ku ilaashan karno marka isbedel weyn ayay leedahay inaan runtii ka qayb qaadano meesha wax lagu karinayo ama lagu maamulayo waa gartay marka codka soomaalida maadaama siyaaral ay soomaalida sidoo kale ku badan tahay sidee ayuu musharaxa aada rabtaan ama aad xataa dadyogoo kale eed la degan tihiin kasoo bixi kara sidee ayaa codka soomaalida uu saameyn u yeelan karaa oo haddii uu qofkaasi helo wax uga bedeli karaa
runtii magaalooyinka magaalada searo washington oo kale hadda waxaa ku yaala magaalooyin yaryar oo tiro badan oo isku dhadhow magaalada searo waa magaalada ugu weyn magaalo kaleo waxaa jirta takwiilo la dhaho magaalo kaleoo kent la dhaho waa saddexda magaalo magaalooyinka ay soomaalida u badan yihiin marka magaalada takwiilo la dhahoo kale aad ayaan ugu badannahay oo runtii qofkii xafiis u tartamaya annaga ayaa go-aanka iska leh oo qofkaan annaga taageerno ayaa xafiiskaa gala magaalada kent sidoo kale ayadana way weyn tahay saameyn badan ayaan ku leynahay siyaal sidoo kale nimanka siyaasiyiinta ah oo danaheenna raba inay naga caawiyaanna runtii soomaalida sidii hore hadda ma aha si gaar ayay noo soo raadiyaan wayna dareemayaan in codkeenna uu maaragtay xoog leeyahay waana ku badannahay runtii oo saameyn weyn ayaan ku leenahay siyaasadda magaalada siyaaral iyo nawaaxigeeda waa garta keliya ma ahan in aad u ololeyso arrimaha xalinta socdaalka iyo qaxootiga ee sidoo kale dhinaca sharciyadana sidoo kaleeto xafiiskaaga uu ka shaqeeya bal marka waxaad iga warantaa sidee ayay saameyn ugu yeelatay tan iyo markii la xanibay dadka soo galootiga ah ee soomaaliya ka imaanaya wadankan gaar ahaan magaaladaad joogtid saameyn intee leeg ayay ku yeelatay dad la celiyey waxaad ka warqabto qoysas kala maqan runtii arrinta muslim bank oo madaxweynaha maraykanka kusoo roday muslimiinta soo gelitaanka wadankan aada ayay saameyn noogu yeelatay inkastoo dadka familada dadka isqaboo kale caruurta waalidiinta isdhalay ay weli socdaalkooda uu yaro adag yahay laakiin weli ay yimaadaan waxaa adkaaday dad kale oo aada u kala maqnaa dad badan waa la celiyey oo sharciyada wadankan ku xadgudbay laakiin gobolkeena washington state magaalada searal way ka duwan tahay gobolada kale oo runtii waa magaalo qaxootiga iyo dadka soo galootiga aada looga soo dhaweeyo waxaan xiriir toosa la leenahay congres congresyada wadankan baarlamaanka maraykanka matala ee gobolkeena u matala oo runtii aada noo taageera markii ay dhibaatooyin xagga socdaalka noo yimaadaan waana ka fiicannahay gobolada kale runtii dadka weli way yimaadaan
waa tahay ugu dambeyntii maxay tahay waxaad u jeedin lahayd dadka soomaalida gaar ahaana dhalinyarada hadda soo kaceysa ee hamiga kale siyaasadda wadankan
runtii waxaan u jeedin lahaa dhalinyarada in aan ka qayb qaadano wadanka aan degannahay runtiina dhaqdhaqaaqaas uu jiraa weliba dhalinyarada da-da yar halkan wadankan wax ku baratay inay siyaasadda maraykanka qayb ka qaataan oo ay maaragtay matalaada wadankan aan degannahay maadaama fursadahaas aan haysano dhalinyarada waxaan ku baraarujinahaa inaan ka qayb qaadano soomaalidana guud ahaan meel walba caalamka aan ka joogno especially qurbaha in aan midowno oo aan qofkii u dhaqaaqa inuu xafiis u tartamana aan taageerno aan garab istaagno kulligeen aada iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa cabdiraxmaan ojey inaad iigu warantay barnaamijkan qurbe waa mahadsan tahay zahro walaal kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan oujey oo isagu ah madaxa xafiiska u ololeeya arrimaha xalinta socdaalka iyo qaxootiga oo degan seattle washington barnaamijkeena qurbe ee taxanaha ah ee aan uga hadlayno todobaadyadan arrimaha ku salaysan soomaalida iyo sida ay gacan uga geystaan marka ay timaado qof siyaasi ah dhaqaalo ururintiisa si uu doorasho ugu guuleysto ayaan barnaamijkii qeybtii seattle washington ee asbuucan intaas kusoo gabagabaynaynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe haatan aan ku nasanno mid ka mid ah qasaa'idka ramadaanka
رمضان بلا تايا بالخير بلا يد وي أبعد أنت هايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تايا بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تايا بالخير
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير قرب الله وحراي بلايس كايا بالخير رمضان بلا تايا بالخير قرب الله وحراي بلايس كايا بالخير دقدو ربي جانو بحيه بشارنا النبي ويدي مسلم كوبير رقايا بالخير daqdu rabbigeenu bixiye rasuulkuna baraka yidhiye muslimkuu beeraqayaye bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday soomay ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
qasiidadaasi ku saabsaneyd ramadaanka oo ay ku luqeynaysay faadime cabdilaahi kaahin maandeeq ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo ramadaanu kariim
رمضان بلا تايا بالخير بنتي بير بالا يريه بالخير بدانا هيا سبالكو بشي اي ودا سنيني جنة لو بيرت مايا بالخير بدانا هيا سبالكو بشي اي ودا سنيني جنة لو بيرت مايا بالخير
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
keda beri intuu ballan qaadayso ilaa boqorkaaba